galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
waa axad bisha disembar waa labo sannadka laba kun siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha ururka o n l f oo maanta dib ugu laabtay magaalada jigjiga kadib tobannaan sano oo jabhaddu dagaal ku jirtay maanta waa maalin taariikh oo labadii disembar waa jigjiga iyo garoon kubadda cagta waftigii jabhadda iyo waftigii dowladda federaalka iyo si ismaamulka soomaalida way haddayna soo gaareen anigu waftigii ka soo horreeyey baan ahay meesha taariikh weyn baa ka dhacaysa maanta
waxaa kalood dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ciidanka la geyn waa ciidan soomaaliyeed waa meeshay tageenna waa dad soomaaliyeed waana booliiskii waxayna hoos tagayaan ciidanka booliiska meesha tagay qaybta booliiska ninka joogo ninka la yidhaahdo jawaarib ayaa la qoor qabtay booqdadaas way qabaan waxay qabaan in madaxweynahoodiina sidoo kale loo qoor qabtay waxay qabaan haddeerna in la qoor qabanayo intaasna xaq looguma laha
waxaa sidoo kale maqli doontaan qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida magaalada jigjiga ee caasimadda maamulka soomaalida waxaa maanta dib ugu soo laabtay hogaanka ururka o n l f wafdiga uu hogaaminayo guddoomiyaha o n l f admiraal maxamed cumar cismaan ayaa gaaray goordhoweyd magaalada jigjiga waxaana lagu soo dhoweeyey garoon ku yaalla jigjiga wafdiga ayaa shalay yimid magaalada adis abah iyagoo kasoo duulay magaalada asmara ee dalka eritrea oo xarun u ahayd in muddo ah garabka siyaasadeed ee ururkaasi o n l f soo noqoshada o n l f ayaa ka dambeystay kadib markii dowladda etoobiya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha cusub abiy axmed ay liiska argagixisnimada ka saartay jabhadda o n l f iyo jabhado kale islamar ahaantaasina ururada mucaaradku ugu yeertay inay nabad ku raadiyaan hadafkooda etoobiya iyo o n l f ayaa bishii oktoobar gaaray heshiis ku saabsan isafgarad iyo xal siyaasadeed
madaxweynayaasha maraykanka donald trump iyo shiinaha si jinping oo ah labada dal ee dhinaca dhaqaalaha ugu horeeya adduunka ayaa kulan ay ku yeesheen shirka dhaqaalaha ee g waxaa xal looga gaaray ismariwaaga dhanka ganacsiga ee labada dal u dhexeeya madaxweyne trump ayaa ogolaaday inuu ka tago tacriifadda labada boqoloo bilyan ee uu kusoo rogay wax soo saarka shiinaha taasoo ah boqolkiiba toban islamarkaana aanu gaarsiin doonin boqolkiiba shan iyo labaatan taasoo uu ku hanjabay inuu samayn doono bishii januari madaxweynaha shiinaha si jinping ayaa isaguna ogolaaday inuu si dhaqso ah u bilaabo inuu wadaxaajood ka galo wax ka beddelka qaab dhismeedka ganacsi islamarkaana la xushmeeyo tiknolojiyadda ay shiinuhu xadaan ilaalinta xuquuqda agabka iyo qodobo kale oo dhanka weerarada internetka ah waxaana ay labada dhinac isla qaateen inay ku dadaali doonaan inay hawshan dhammaystiraan sagaashanka maalmood ee soo socda
qoyska madaxweynihii hore ee maraykanka george h w bush ayaa faahfaahin ku aadan qabanqaabada aaska madaxweynihii hore ee bush waxa ay ka gaareen xilliga la qabanayo iyo sidoo kale goobta lagu qabanayo sida ay shaacisay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka sabtidii shalay bush oo maraykanka soo xukumayay intii u dhexaysay ilaa iyo dii ayaa jimcihii geeriyooday isagoo afar sano jira waxaana arbacada kulan tacsiya loogu samayn doonaa washington isagoo lagu aasi doono khamiista xaruntiisa maktabadda ee gobolka texas marka la keeno isniinta meydkiisa washington waxaa la geyn doonaa xarunta capital rotunda si ay dadku u daawadaan ilaa iyo subaxnimada arbacada dadweynaha ayaa fursad u heli doonaa inay daawadaan naxashka uu ku jiro buush isniinta laga bilaabo toddobada iyo barka fiidnimo ilaa iyo arbacada toddobada subaxnimo aqalka cad ee maraykanka ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha maraykanka donald trump uu ka qayb geli doono kulanka tacsiyada ee bush
ku dhowaad boqol ruux oo ay ku jiraan lix iyo toban sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa ku dhaawacmay in ka badan laba boqol oo kalena waa la xiray kadib mudaaharaad rabshado watay oo shalay ka dhacay bartamaha magaalada baariis ee caasimada dalka faransiiska markii saddexaad muddo saddex toddobaad ah oo isku xiga mudaaharaadayaasha oo intooda badani xiran jaakadaha jaallaha waxay isugu soo tageen fagaaraha caanka ah ee sham ilis ee bartamaha magaalada baariis isku dhacyada ayaa bilowday saacadihii hore ee sabtidii shalay waxaana ay soo gaareen ilaa xalay iyagoo ciidamada ammaanka ay la tacaalayeen mudaaharaadayaasha rabshadaha waday madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in mudaaharaadayaashu ay faafinayaan qas iyo qalaanqal islamarkaana rabshado aysan ugu qiildayin karin wax walbo ay damacsan yihiin kooxaha ku mudaaharaadayay magaalada baariis ayaa ka caraysan sare ukaca ku yimid qiimaha shidaalka iyo maciishada waddanka oo qaali noqotay
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a inuu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinkugu hayno magaalada jigjiga ee caasimada maamulka soomaalida waxaa maanta dib gu laabtay hogaamiyaha jabadda owen lf kadib tobannaan sano oo jabhadiisu ay la dagaalamaysay xukuumadda etoobiya wafdiga admiral maxamed cumar cismaan iyo hogaanka jabhadda owen lf ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada waxaana ay ka qaybgaleen isu soo bax ka dhacay garoon ku yaala jigjiga cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa soo noqoshada onlf ka waraystay afhayeenka ururkaasi cadaan hirmooge oo ku sugan magaalada jigjiga maanta waa maalin taariikh oo labadii disembar waa jigjiga iyo garoon kubadda cagta waftigii jabaada iyo waftigii dowladda federaalka iyo tii ismaamulka soomaalida haddayna soo gaareen anigu waftigii kasoo horreeyey baan ahay meesha taariikh weyn baa ka dhacaysa maanta waan gartay marka wafdiga yaa ka mid a haddaad tilmaanto een cidda la socotaa waxaa kamid ah guddoomiyaha jabhadda admiraal maxamed cumar cismaan xogeeyaha guud cabdiraxmaan mahdi guddiga fulinta madaxweyne mustafa cumar golaha wasiirada baarlamaanka ismaamulka baarlamaanka federaalka ah wafdiga dalka kenya oo hogaaminahayo senator yuusuf xaaji oo kamid yahay gobarnarka gaarisa cali orane oo kamid yahay xildhibaanka amakuuji yuusuf xasan iyo ambasador maxamed cabdi oo ah qaabilsanaha u n ka ee arrimaha qaxootiga geeska africa marka wafti ballaaran baa jooga oo soomaali kala duwana waan gartay dad derska ka socda jooga waxaa jooga xildhibaan axmed xaashi xidhkayoome oo ah xildhibaan senator ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wufuud culus baa jooga waan gartay markayn ka nimaadnay wufuuddaa ka kala yimi een kenya iyo soomaaliya goobaha tilmaantay n xubnaha hogaanka o n l f ee maanta jigjiga jooga amaba imi dabcan dee horeynu u ogeyno waxaa yimi ciidamadiibaa hore usoo galay xubnaha hadda hogaanka imi waa tira intee leeg yaga hadda hogaankii jabhadda intii badneed golihii dhexe guddigii fulinta guddoonkii kaadirkii intii badneed way soo galeen furuuc dibadda ku maqan way jirtaan laakiin badankoodu way joogaan dalka wax kusoo qulqulaya wax jooga weye waagaag waxaad tilmaantay inaad garoonka kubadda cagta joogto ma isku soo baxyo soo dhoweyn baa goobtaa ka socota maxay tahay ujeedada loo joogaa dad kumanaana kumanaan baa jooga tobanaan kun soddon kun afartan kun dad lagu qiyaasaa jooga marka aad bay u badan yihiin isusoobax isusoobax baa jira gobolada dariska laga yimid jarar iyo city iyo erar iyo faafan waxaa laga yimid magaalada jigjiga oo ilaa toddoba boqol oo kun ku nooshahay marka sawaxan iyo calan iyo dhaanto iyo ciyaar iyo heeso un weeye maanta waan gartay marka laga yimaado hadda xafladda aad tilmaantay ee soo dhoweynta dabcan qorshuhu muxuu yahay iminka kadib o n lf gudahay kusoo xarootay dabcan hogaankiibaa yimi hore waxa uu yimi ciidamadii muxuu hadda qorshuhu yahay ma gobollada tegaysaan ma magaalada degaysaan muxuu yahay qorshuhu gobollada horta waa la tegi dhammaan koob iyo tobanka gobol waa la waa la waa la booqan xafiisyadii tobanka koob iyo tobanka gobol iyo sagaashan iyo laba degmo oo deegaan ka kooban yahay xafiisyadoodii waa la furi shirweyne soomaaliyeed oo shirweynaha mideynta leha waan qabanaynaa allahu mustacaan isbahaysiga aan kamid nahay ee b f d ee oromada iyo dambeelaha iyo binishaangolka sudaamada iyo annaga kulankalaan leenahay isbahaysi soomaaliyeedna waan diyaarinaynaa dawladda federaalka wadahadal baan gelaynaa dawladda kelilka wadahadal baan gelaynaa arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga iyo iyo siyaasadaba ku saabsan marka wadahadalkii runta hadduu bilaabmaya waan garta ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dabcan ciidamadii iyo hogaankiiba waxaad ku soo xaroteen gudaha magaalada dabcan jigjigaad timaadeen dee etoobiyaad haatan ku sugan tihiin muddaad dagaalamayseen ood halgan ku jirteen ood bannaanka aad joogteen ma la odhan karaa onlf hadafkay lahayd hadda waa soo afjarmay oo wixii waad gaadheen
maya onlf waxay gashay heshiis nabadeed oo halgankeedii iyo mabaadideeda si nabada ugu sii halgamayso waxa dagaalka ku kallifay wuxuu ahaa mabaadida onlf lama sheegi karo si nabada looma soo bandhigi karo looma halgami karo xuquuqdaada ooma doodi kartid dadkaaga ooma doodi kartid taasaa dagaalka keentay haddii la ogol yahay in loo doodo waan doodi karnaa taasaana ka cod dheer xabadda kana xoog badan marka onlaf halgankii xoreynta iyo midaynta iyo difaaca xuquuqda siyaasiga ee dadka soomaalida way sii wadaysaa si nabad ay usii wadaysaa marka taa macnaheedu waxa weeyaan xabaddii unbaad joojiseen laakiinse hadafkiini iyo halgankii waad sii wadaysaan ah ah saa weye Haye.
waxaa kaloo jira dawladdani waxay ogoshahay wax walba in laga wada hadlo xuquuqda dadka soomaalida xuquuqda ay ka talinta ba- awood qaybti inay dadka soomaalidu xor u noqdaan guryahooda inay isu taliyaan inay dhaqankooda iyo diintooda u madax banaanadaan wax badan bay ogoshahay oo markii hore loo diidanaa oo qoriga sababtaan u wadanay kamid ahayd marka haddana wadahadal eh, qoto dheer baan wada gelaynaa dawladdan oo aan isleenahay midho fiican baa kasoo baxaya saansaantii midhahaasina way muuqdaan aad baa umahadsantihin
kaasi waxa uu ahaa cadaani hirmooge oo ah afhayeenka ururka onlf isagoo jigjiga jooga kana hadlayay wafdiga dib ugu soo laabashada magaalada jigjiga hogaamiyihii jabhadaasi onlf admiraal maxamed cumar cismaan wuxuu qadka telefoonka hirmooge cadaani uu kula hadlayey cabdixakiin maxamuud shirwac
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal markanna koonfur galbeed bulshada rayidka iyo xildhibaano ka soo jeeda koonfur galbeed ayaa xilligan walaac ka muujiyey dib u dhacyada soo laablaabtay ee doorashada koonfur galbeed cabdulaahi maxamuud shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa sheegay inay rabaan inay dhacdo doorasho xalaal ah cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho dib u dhaca doorashada koonfur galbeed ee markii saddexaad waxaa xilligan siyaabo kala duwan kaga hadlaya bulshada iyo xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa qaba walaac la xiriira doorashada iyo ciidanka dowladda ay ku daadguraysay magaalada baydhabo santahay horta anigu waxaan ka mid ahay ama bulshada rayidka ay qabtaaba walaacaas dadweynuhu ay qabaan sida wax u socdaanna wararka suuqa jooga marka aada fiirido si wanaagsan ma aha Eh, waxaanu filaynay eh, haddii uu iscasilay madaxweynihii horeeto eh, wakhtiga ugu dhow in doorashadii la qabto doorashadana lagu tartamo ayaan sugaynay markii saddexaad ayaa hadda dib loo dhigay weliba wakhti dheer baa dib loo dhigay marka amniga ciidamada la geeyey meesha iyo sida miidii wax uga sheegayaan oo dhan markaad aragtidna aad bay walaac u muujinayaan walaacaas oo ah dadka degan ee deegaankaas ee koonfur galbeed waxay xaq u leeyihiin si cadaalada oo nadiif ah inay u doortaan qofka ay ku aamini karaan masiirkooda xoghayaha guud ee guddiga dib uegista labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan xuseen sheekh maxamuud ayaa u sheegay v o a in doorasho xalaala xilligan aan laga filaynin magaalada baydhabo doorashadii koonfur galbeed ee ay guddiga u gooyeen markii hore shan desembar oo mar kale dib u dhacday oo markii saddexaad ah een, waxay ka dhigan tahay in een, aan doorasho xor iyo xalaal ah meesha u soconin inay ka dhacdo een, lana saameynayo oo madax bannaanidii guddiga iyo baarlamaanka een, la waxyeeleynayo Een, waxa meesha ka socda marka waxaa waaye wax aan dan u ahayn dimuqraadiyadda dowladnimada iyo wixii ee, heshiiska koonfur galbeed ee gasho dastuurka ahaa iyo tan federaalka ee dastuurka federaalka ku qornaa wax ka soo horjeeda marka waxay ka dhigan tahay in doorashada mar kale dib u dhacdo arrin oo dhibaataynaysa inay doorasho xalaal ah meesha ka dhacdo xildhibaan maxamed xuseen afraal ayaa u sheegay v o a in xukuumadda waajib uu ka saaran yahay la socodka hannaanka doorasho ee magaalada baydhabo dalkan iyada mas-uulay ka tahay Eh, runtii arrintaasi aniga waxay ila muuqataa arrin khaldan dadka dhahaayo faragelin baa jirto Eh, annaga dowlad soomaaliyeed baan nahay dowlad goboleedyadana waxay hoos timaadaan dowladda dhexe dowladda dhexena waa mas-uulka ah dhisidda gobolada maamulo maamul samaynta gobolada dowladda dhexe mas-uulka ah waxayna xaqoo loogu leeyahay dowladda dhexe inay korjoogteeyaan habka wax u socdaana fiiriyaan amniga muxuu ahaa financialka waxay ka caawin karaan ay ka caawiyaan ayaa xaq loogu leeyahay marka aniga uma arka wax fargelina kaasoo kowna dowlad goboleedda markii horena musharaxiinta oo isku duuban ayaa codsaday in muxuuha dowladda dhexe ay soo farageliso xildhibaan xuseen sheekh maxamuud ayaa u sheegay v o a in guddiga doorashada xilligan cadaadis ay ku hayso xukuumadda soomaaliya
guddiga dabcan hadda markii u dambeysay magacooda waa la adeegsaday laakiin intii aan ogeyn maalmihii lasoo dhoof- lasoo dhaafay oo dhan ayaa cadaadis lagu hayay guddiga lagu qasbayey haddii ay dib u dhigi waayaan inay iscasilaan oo guddiga kale la samayn doono ujeedooyin ayaa ka dambeeya oo tiro badan yaa ku qasbay Een, xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku qasbaysa wasaaradda arrimaha gudaha dad u dirtay waxaa la cadaadinayaa guddoonkii ku-simiyihii madaxweynaha waxaa la cadaadinayaa guddigii Een, waxaa ah, danaha ay ka leeyihiin ay ka mid tahay in guddiga naftiisa uu iscasilo Een, kadibna ma aragtay eh, guddiga doorashooyinka qaranka soo farageliyo Een, meeshana een, baarlamaankii koonfur galbeed maamulkii doorashada ay maamulayeen meesha ay ka baxdo ujeedooyin laga leeyahay marka u dambayso nin jeclaysi iyo musuqmaasuq iyo waxsdabamarin ayaa meesha ka socda xildhibaan maxamed xuseen afraale ayaa si weyn u difaacay ciidanka dhowaan xukuumaddu geysa magaalada baydhabo isagoo xuseen yihiin ciidan soomaaliyeed lana geeya dhul soomaaliyeed kabacdina hadda markii ciidamada amniga waxoogaa ah, cabsi laga qabayna waxaa codsaday oo yidhi muxuu ahaa waa in ciidan naloo keenaa ah, wasiirka amniga dow- dowladka fo- ah, koonfur galbeed markaas ciidanka la geyn waa ciidan soomaaliyeed waa meeshay tageen waa dad soomaaliyeed ah, waana booliiskii waxayna hoos tegayaan ciidanka booliiska meesha tegay qaybta booliiska ninka joogo saldhigga booliiska ay eh, iska xaadirinayaan ayagaa maamulayo waa dowladii dhexe ciidanka meesha joogay kan la geey waa isku mid aniga wax faragelina ma arka faragelinta macnaheedan ba la fahamsanayn cabdulaahi maxamed shirwo ayaa si gaara walaac kaga muujiyey siyaasadda xilliga ka taagan koonfur galbeed iyo doorka xukuumadda waayo waan ognahay ninka la yidhaahdo jawaarib ayaa la qoor qabtay xuquuqdadaas way qabaan waxay qabaan in madaxweynahoodiina sidoo kale loo qoor qabtay waxay qabaan hadeerna in la qoor qabanayo intaasna xaq looguma laha marka waxaan madaxda dowladda anoo ka codsanaya waxaan leeyahay waxa weeyaan dadkaas soomaalida yaan la fogeyn ha la soo dhoweeyo doorashada koonfur galbeed ayaa lagu ballansanaa inay ka qabsoomto magaalada baydhabo toddobiyo tobankii bishii nofembar waxaase ku yimid dibudhac lagu ballamay siddeed iyo labaatankii isla bishaasi mar kale ayaa dib loo dhigay doorashada shanta bisha disembar iyadoo ugu dambeynna guddiga doorashada mar kale ay geeyeen sagaal iyo tobanka bishan taas ayaana keentay walaac xilligan ay qabaan qaar ka mida bulshada rayidka iyo xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka taasoo ay la xiriirinayaan inay jirto ujeeddo siyaasadeed cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a wasaaradda amniga maamulka hirshabeelle ayaa qabatay kulan ku saabsan aqoon isweydaaris lagu baranayo isdhexgalka iyo xoojinta wadashaqeynta biliiska iyo bulshada ee kaasoo lagu qabtay gudaha magaalada beledweyne waxaana loo qabtay ilaa iyo toddobaatan xubnood oo ka kala socday qeybaha bulshada ee magaalada beledweyne warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa beledweyne kasoo diray xuseen xasan dhaqane
aqoon iswadaarsigan ayaa ujeedada laga lahaa waxay ahayd sidii loo heli lahaa wada shaqeyn dhex marta booliiska iyo bulshada magaalada si horumar looga sameeyo sugidda amniga deegaanka ilaa toddobaatan xubnood oo isugu jira qeybaha bulshada iyo booliiska magaalada ayaa waxay ka qayb galeen aqoon iswadaarsigan iyadoo muddada saddexda maalmood ee uu socday aqoon iswadaarsiga lagu baranayay sida ugu fudud ee booliska iyo bulshada magaalada u wada shaqeyn karaan aqoon iswadaarsigan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda amniga iyo dhaqan celinta maleeshooyinka ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii loo heli lahaa bulsho iyo boolis wada shaqeeya sida uu sheegay wasiirka amniga iyo dhaqan celinta maleeshooyinka maamul goboleedka hirshabeelle cabdiqaadir aadan jeelle waxaa saddex maalin noo socday brograam ku saabsan isdhexgalka booliska iyo bulshada kaas oo noo soo bilowday maalintii khamiista ahayd ujeeddada wuxuu ahaa siday isku dhexgali lahaayeen booliska iyo bulshada siday uga shaqayn lahaayeen waxaan rabnaa in maaragtay bulshada aysan dareemin wax caburin ah inay maaragtay si xur ah ay u soo gudbin karaan wixii cabasho ah inay la shaqeeyaan booliska hadday arkaan wax dembiye ah hadday arkaan maaragtay maaragtay qofku qalad ka galaayo hadday arkaan qof maaragtay oo maaragtay ururada ururka al-shabaab ka mid ah waxaan rabnaa bulshada si cad inay noola shaqeeyaan taas ayuu ujeeddadan ahaa marka ma baahiyaa jirtay oo bulshada iyo booliska isku xirnaan la-aan hadda ka hor ma jirta haa waxaa jirtay baahi u dhexayso bulshada iyo booliska bulshadu waxay cabsi ka qabeen booliska waxaan rabnaa inaan isku soo dhoweyno ee booliska iyo bulshada wada shaqeeyaan oo bulshadaba ay noqdaan maaragtay kuwa la shaqeeya booliska dadka marka maamulka bay ka yimideen ma bulshada ka yimideen ma xaafaday ka yimideen xaggee ka kala yimideen dadka waxay ka kala yimaadeen xaafadaha maamulka gobolka kan degmada iyo bulshada qeybada kala duwan intaba waxaan rajayn doonaa inay ka faa'iideen waxaana samayn doonaa siminaaro kaloo xiga insha allah qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay aqoon iswadaarsiga oo la hadlay v o a ayaa waxa ay sheegeen in wax badan ay iska bedeleen fikirkii ay ka qabeen shaqada booliska magacaygu waa faadi maxamed cilmi run ahaantii waxaan ka aaminsanaa booliiska fikrad khaldan marka hore waxaan ka aaminsanaa booliiska bulshada inay wax shaqo ah ay ku laheen suginta amniga laakiin hadda waxaan ka aaminsanaa inay wax walba shaqo ay ku leeyihiin sugidda amnigaoo kaleento ee shaqo ay ku leeyihiin sidoo kaleento bulshada dhexdeeda waxaa ka dhaca dagaalo fara badan inay xalayaan iyaga naftirkooda booliiska iyo bulshada haddii isla shaqeeyaan waa yacni gacmahoodii jiray wax ku qabtaan sida hore loo yidhi marka wax badan ay hagaagayaan isleeyahay iqra cali cumar ayaa waxay sheegtay inay tahay tallaabo wanaagsan in booliiska iyo bulshada ay isbartaan si wax looga qabto xaaladda amniga waxyaabo badan ayaan ka faa'iiday siminaar haddii la qabanayo dad yaabo badan ayaad isku baranaysaan dad badan oon aan garanayno magaalada ila joogo boolis e ayaan ka gartay barnaamijkan waxyaabo badan oo ka mid ah sida ay bulshada iyo booliska u wada shaqeyn karaan ayaa ka mid ahay aan ku bartay siminaarka dabcan xiriir badan ma jirin oo markaas muuqday laakiin hadda waxaad dareemi kartaa boolis badan oo magaalada dhexdeeda socon jiray dadka hadda inta jooga inay iswada barteen ee isla shaqeyn doonaan maadaama hadartaa hal meel ku wada waxbaranay suuqa marka la wada joogana waa laiscaawin karaya laakiin dadkii hore isku aqooni maanta hadday isbartaan beri way isla shaqeyn karaan marka iqra xog dhinaca amniga ku saabsan haddii aad aragto booliska diyaar muutaha inaa la wadaagto dabcan waaba haddii aan aniga gudbin waayo sidee amni ku helaya haddaan booliska la shaqayn karin waxaa lanoo tababara ayaa waxaa ka mid ah in waxyaabaha qaldan ee magaalada amnigeeda qaribaya in markaan aragno in aan booliska u sheegno si amnigeena anakana guud loo sugo wasaaradda amniga ee maamul goboleedka hirshabeelle ayaa aqoon isweydaarsi sidan oo kale ah waxay ku qabateen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe si la mid ah qeybihii bulshada ka qayb galay ayaa waxa ay ku baranayeen xoojinta wada shaqeynta booliska iyo bulshada xuseen xasan dhaqane v o a baledweyne
markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo haysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o e da ee toddobaadkan oo aan ku eegayno doorashada maamulka koonfur galbeed ee shalay baaqatay markii saddexaad doorashada koonfur galbeed ayaa waxay imaanaysaa xilli madaxweynihii maamulkaasi uu horey isu casilay guddigii doorashadana qaarkood wakhti ku xigay wakhtigaasi ay sidoo kale iscasileen waxaa sidoo kaleetoo labadii cishay ugu dambaysay si weyn loo hadlahayay ciidamo ka socda dowladda soomaaliya oo wasaarada amniga amniga ee koonfur galbeed soomaaliya ay sheegtay inay dowladda dhexe ka dalbatay si ay amniga doorashada u sugaan oo magaalada baydhabo laga dejiyo toddobaadkan guud ahaana barnaamijkeennan wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan isla arrinta doorashadan ayaa waxaa marti igu ah wasiirka warfaafinta maamulka sida ku-meel gaarka weli usii shaqaynaya ee koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed dhegaystayaasha oo intooda badan ah kuwa naga soo wacayo magaalada baydhabo amaba ka soo jeeda deegaanadaasina waxa ay barnaamijka uga qayb qaadanayaan khadka telefoonka soo dhowow ugaas xasan ugu horreyntii bal kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha v o a zahraay waa kusoo dhowahay fiidnimo wanaagsan ama maalin wanaagsan saacaduhu waa kala duwan yihiin soo waa soo dhowahay zahraay wax yar sharaxaad naga sii haddaad gadaal ugu noqoto waxa keenay dib u dhaca mar kale doorashada inay ku timaado zahraay afar iyo tobankii toddoba iyo tobankii novembar labada kun iyo afar iyo tobankii bay ahayd markii madaxweyne shariif xasan sheekh aadan loo doortay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waad og tahay oo inta aan madaxweyne shariif xasan la dooranin dadka reer koonfur galbeed soomaaliya waxay intooda badan isku haysteen qaab maamulka koonfur galbeed soomaaliya loo dhisi lahaa muddo sanad iyo xoogaana kala duwanaansho fikir ama aragti baa jirtayoo saad og tahay bazahraay dadka iyagu qaarkood waxay lahaayeen lix gobol baynu dhisanaynaa qaarna waxay la yidhaahdeen saddex gobol baa la dhisayaa walow intuba ay ka midaysnaayeen waxa ay doonayeen ay ahayd in maamul laga helo gobolada koonfur galbeed soomaaliya hase yeeshee toddobiiyo tobankii novembar afar labada kun iyo afar iyo tobankii bay suurtagal noqotay in madaxweyne shariif xasan sheekh aadan la doorto hayeeshee dadka soo doortay madaxweyne shariif xasan ma ahayn xildhibaano ka yimid koonfur galbeed soomaaliya waxaa dooratay ergooyin kala duwan oo ka kala yimid gobolada shabeellada hoose bay iyo bakool oo tiradoodu sidii markii lagu qiyaasay toddoba boqol iyo labaatan xubnood ay ahaayeen marka waxaad u malaysaa doorasho rasmiya oo dee xildhibaano ay wax dooranayaan waa tan aan haatan u madlanayn oo intii aysan doorashaduba dhicinna madaxweynihii afarta sane ee dalkan koonfur galbeed soomaaliya fadhigiisuna baydhabo ahaa uu xilka isaga tegay marka waxaad u malaysaa inaynan waaye aragnimo badan ulahayn xildhibaanadeena sida wax loo dooranayo markaan kuleeyahayna dee doorasho oo wad og tahay oo tii federaalka labada kun iyo lix iyo tobanka ahayd culayska iyo miisaanka ay lahayd iyo imkaaniyaadka la haystay waa garta marka waxaan aaminsanahay inay aada noogu cusub tahay horta in xildhibaanada koonfur galbeed ay noqonayso markii u horreysay inay madaxweyne iyagu ay doortaan ay keenaan marka culaysyada jiro oo dhinaca imkaaniyaadka iyo dhinaca sida la isu dooranayo iyo dadkeena oo doorasho deegaaneedku ay ku cusub tahay ayaa keeni karaan isleeyahay culaysyada faraha badan waayahay markii saddexaad haddaysa ahaynba markii afraad ayaa doorashada dib ay u dhacday hadda sagaal iyo tobanka bisha disembar ayaa haddana dib loo dhigay maxay tahay culayska idin haysto oo sabab u ah in doorashadan mar walbaba dib loo sii dhigo zahraay saaad og tahay baa madaxweynihii iska casilay xilka mudane shariif xasan sheekh aadan iyo maamulkiisu muddadii afarta sano ahayd ee ay deegaankan joogeen waxyaabaha ay suurtageliyeen waxaa ka mid ah in baarlamankan laftiisa la keeno markii madaxweynaha la doortay muddo sanad kadib ah keenitaanka iyo xulitaanka baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya ma ahayn mid aada u sahlan dhibaato badan bay nagu qaadatay in la keeno baarlamaankan boqol afartan iyo sagaalka xubnooda waad og tahay oo beelo kala duwan baa goboladan goboladan saddexda wada degan tiro kastaba ha lagu kala badnaadee in tiro kooban oo boqol afartan iyo sagaala la keeno dhibaato badan baynu kasoo maray ha yeeshee waxaan iclaaminay oo maamulkii shariif xasan uu diyaariyey toddoba iyo tobanka novembar labada kun iyo sideed iyo tobanka in doorasha ay ka dhacdo magaalada baydhabo oo xildhibaanaduna madaxweynihii ugu horreeya ay doortaan baa loo madlanaa ha yeeshee madaxweynihii deegaanka joogay markuu qiimeeyey duruufaha markaas lagu jiray waxay suurtageliyeen in madaxweynuhu uu yidhahdo xilkii anugu aan isaga tegay waxaana fursad siinayaa dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya iyo dadka reer koonfur galbeed soomaaliya meesha ay maanta taagan yihiin inay hore oga socdaan isagoona tilmaamay inaanay suurtagal u ahayn duruufaha jira qaarkood kuwa uu ku tartami karo waxaad dareemaysaa marka mar haddii political vacuumna meesha uu yimid madaxweynihii meesha ka tegay xilkii uu wareejiyey waxaad dareemaysaa in xoogaa isfahan la-aan dhinaca siyaasadda ama dhinaca doorashada ay iska imanayso meel uu maamul ka tegay dee waa ay dhib badan tahay iyadoo dee kusimaha madaxweynaha guddoomiyaha baarlamankana xilka uu ku wareejiyay madaxweynaha meesha ka tegay marka in kala dhaca siyaasadda uusan saameyn ku yeelanin dadka reer koonfur galbeed soomaaliya waxaad dareemaysaa in sida doorashooyinku inta badan ay maalinba maalinta ka dambaysa ay eegayaan culeysyada siyaasadeed iyo imkaaniyaadka la haysto sida loogu shaqayn karo waad og tahay guddigii ugu horreeyey ee doorasho oo la sameeyey guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ahayd wuxuu iscasilay iyadoo uu madaxweynihii afarta sana deegaanka xukumayey uu joogay marka in guddi kale la keeno guddigaas oo isdiyaar garoobaan baarlamankii la keeno haddana isdiyaariyaan shuruucdii iyo waxyaabihii loo ba- ballansanaa ay diyaariyaan waxaynu ugu qaadatay ilaa hal sana inaysan doorasha ka dhicin Eh, gobollada koonfur galbeed soomaaliya sida loo madarsanaa hase yeeshee aan isleenahay sida guddigu ay sheegeen disembar sagaal iyo toban tobankeeda inay doorashadu dhacaysa sheegeen dee guddigaasaa shaqada iskale inta badan waa hagaag dhegaystayaasha ayaan jeclaan lahaa marka inaan fursada siiyo dhegaysto jooga magaalada baydhabood ku sugan tahayba wasiir ayaa khadka ku jira asna bal soo dhowow aragti ahaan iyo su-aal iyo waxa aad rabtid inaad wasiirka kusoo kordhiso barnaamijka wicitaanka dhegaystaha Eh, aada umahadsan tahay eh, eh, wasiirka magacaygu waa daahir waxaana kasoo hadlaya baydhabo eh, koonfur galbeed Eh, wasiirkayga waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal maadaama aan nahay shacibka ku nool eh, degmada baydhabo ama koonfur galbeed wasiir waxa waaye laba baan rabay inaan oo talantaale inaan ku weydiiyo oo isdaba xigta Eh, tan ugu horeysa waxa waaye maxaa la dhaha mudane mu- madaxweyne shareef xasan sheekh aadan madaxweynihii hore ee sh- ee koonfur galbeed culayskii asaga haystay oo aaga degayay xilka miyaa dib u dhac keenay culayskaas miyaa weli taagan mise macnaha dhanka farsamada maadaama guddiga la taqaanaa loo idmaday inay ayagana taqaanaa ka shaqeeyaan doorashada madaxweynenimada xirfad xumo ayaa hayso oo macnaha waqtiga jawaab ayuu ku noqday sidaa darteedii ayaa macnaha waqtiga loogu daray oo si mataqaanaa loo macnaha loo tababaro shaqadii loo idmaday ama loo dhiibtay loogu tababaro oo doorashada madaxweynenimada siday u qabsoomi lahayd miyaa mise waxaa jira caqabado kale oo mataqaanaa aanan dadka fahansaneyn waayo dadku waxay isla dhex marayaan arrimo mataqaanaa oo dhowr ah oo mataqaanaa oo wax badan bay dhaliil iyo wax bay sheegayaan marka waxaan rabnay inaan naga jaahil baxsano awoodda madaxweyne shareef xasan sheekh aadan iyo agabka ku baxay ayaa haysta dadkan mise farsamo xumo dhankaas ayaa haysta daare waxaan rabaa isagoo mahadsan daahir walaalkii baydhabo ay ugula sugan su-aashiisa haddaan si toosa u abaaro wuxuu yidhi culayskii madaxweyne shariif xasan sheekh aadan uu ku baxay miyaa haysto guddiga doorashooyinka ama doorashadaba ku hareereysan madaxweyne shariif xasan sheekh aadan markuu iscasilahayey eh, wuxuu afkiisa ka sheegay qodob aada u muhiim u ahaa oo dadka reer koonfur galbeed soomaaliya dhegahoodana aan ku cusbayn oo oo si toosa saxaafadda ooga sheegay wuxuu yidhi madaxweynuhu waxaan ooga tegayaa culayska weyn ee reer koonfur galbeed soomaaliya saaran gaar ahaana anigana i saaran iima saamaxayo inaan eh, u tartamo doorashadan toddobiyi tobanka novembar dhacayso isagoona ku tilmaamay markuu hadlayey oo yidhi markii aan dareemay culayska siyaasadeed oo aniga iyo dowladda federaalka soomaaliyeed inaga dhexeeyo markaan darasay baan u arkay inaan meesha isaga tago iyo sidoo kale wuxuu tilmaamay markii aan ogaaday in xildhibaanadii koonfur galbeed soomaaliya oo muddadii saddexda sano ahayd oon soo wada shaqaynay markii ay magaalada muqdisho aadeen baan gartay buu yidhi inaanay rabin iyagu laftooda sidaasaan xilka isaga tegay taa marka madaxweynaha caddeeyey madaxweynaha waxaan leeyahay eh, xaq buu leeyahay wixii uu arko inuu isaga tego isaga isaga mudanta kaloo labaad guddiga doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya qaybtii ugu horreysay oo toddobiyo labaatan xubnood ahayd madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo aan xilkaba ka tegin bay iscasileen sabab kastaba ha ku sheegeen hase yeeshee shan iyo tobankii xubnood oo dambe oo la keenay ee la yiri idinkana sii daadihiya doorashada koonfur galbeed soomaaliya sida la sheegay baa tiro laba jeer ama saddex jeer bay eh, yidhaahdeen noo saamixi mayso duruufaha jira qaarkood in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo waxaan rabaa inaan kusoo koobo keliya guddigaba ay sheegeen waxay sheegeen sababaha keenaya in doorashada mar walba dib ugu dhacda inay tahay dhinac farsamo ee waxay rabaan doorashadu inay noqoto doorasho aalamiya oo dowladda soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba ay joogjoog ahaadaan sidoo kalena waxay sheegeen in madaxda qaranka iyo beesha caalamka ee rabto inay kasoo qayb gasho maalinta doorashadu ay dhacayso duruufo badan oo ku xeeran oo dee waa dad siyaasiyiinaha aysan waqtigood saamaxaynin waxay xeerinayaan doorashada si ay u noqoto doorasho caalami ah oo dadkood dadka soomaaliyeed iyo caalamkuba ay goobjoog ku yihiin inay waqtiyada isu raadiyaan si ay iyaguba tilmaameen waxaan se isleeyahay waqtigaasi ay isla eeganayaan biidni illahi tacaala doorashadana waa dhacay waayahay waad mahadsantah dhegaysta adigana soo koob su-aashaada kale si waqti aan u siino bulshada kale aada umahadsan tahay wasiir xasan Eh, su-aasheeda kale waxa waaye wasiir adigoo mudan Eh, waxaan rabay inaad mataqaanaa naga jaahil bixisid waayo raxmatashiil fara badan ayaa jiro oo aniga aan lafta ahaantayda kula hadlayo aan qabo taa iyadoo ah ciidamo mataqaanaa dowladda dhexe horta soomaali baa leeyahay koonfur galbeedna soomaali baa le waa xa- waa sax taayada ah ciidamo qaran iyo mid oo maamul goboleed ha ahaadaan kulli waa soomaali wadanka ay ay leeyihiin madaxweynaha wadanka ugu sarreeyana waa ognahay waa maxamed cabdullaahi farmaajo midaas aan ku weydiin rabo waxay tahay horey baydhabo waxaa u joogay booliis ku filan amniga degmada baydhabo halka ay ka dhaceysa ay tahay doorashada iyo waxaa jiray xoogga dalka iyo military iyo amisom u filan mataqaanaa eh, dhanka sugidda amniga iyo doorashooyinka macnaha waxaan rabnay inaad naga jaahil bixisid waa maxaa macnaha eh, dib u dhaca doorashada isku soo beegay maxaa la dhahaya mataqaanaa ciidamada la keenayo mataqaanaa ee koonfur galbeed ee maalin walbaba in kasoo degayaan ayaan waxaa rabnay anagoo shacibka ta arrinta ayadaa si fiican oo bayaan ah inaad mataqaanaa na- naga dadejisid ama macnaha si wax noo cuntana ay noo sheegtid haddaanan khaldanayn waa sax ciidamo boliis ah oo wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay ka codsatay wasaaradda amniga federaalka soomaaliyeed baa jiray iyadoo de wasaaradda amniguna ay ku sheegtay laba qodobon inay ciidankaas ugu baahatay doorashaa ka dhacayso magaalada baydhabo waxaa joogo ciidamo ku filan siduu walaalkayba sheegay amisom iyo militariga soomaaliyeed iyo boliiska soomaaliyeed intaba waa ay joogaan hase yeeshee hay-adaha amnigu marka ay daraasaad amni samaynayaan waxyaabaha qaar toosa shacabka ulama wadaagayaan marka wasiirka amniga oo maanta shirkii golaha wasiirada warbixin guud inaga siinaya wuxuu sheegay in walaysyo badan oo amniga ay jiraan nimankii gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaabna ay rabaan inay weeraro ay ka geystaan magaaladan iyagoo carqaladaynaya dowladnimada soomaaliyeed iyo tan koonfur galbeed soomaaliya iyo doorashooyinkanba wasiirku wuxuu sheegay marka iyagoo taa laga duulayo in ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa qaranka soomaaliyeed ee deegaankan ku suganba ay roondooyin iyo howlo badan ku maqan yihiin si aan doorashadan loo carqaladaynin haddaanu ogon lahay in ciidamo walaalaha iyagoo amisoma amnigeena ay nagala shaqeeyaan maxaan u diidannahay haddaanan dhinac kale ka eeganin ciidan soomaaliyeed oo xaq u leh inay baydhabana ka shaqeeyaan muqdishona ka shaqeeyaan garowe iyo kismaayona ka shaqeeyaan inay inta yimaadaan magaalada baydhabo amniga ina kala shaqeeyaan cadowga horena waa ula dagaalamayeen ay ula dagaalamaan maxaan ciidanka qaranka oo baydhabo joogana ciidan qaran ugu aragnaa kan kaloo qaran oo muqdisho laga keenana aan ugu jikala ugu yara saaray waayahay intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegeyno xaalada doorasho ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana marti ugu ah wasiirka warfaafinta ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee sida kumeel gaarka weli usii shaqeynaya ugaas xasan cabdi maxamed dhegeystayaashaan mar kale jeclaan lahaa inaan ku noqdo si aan wakhtiga intiisa badan u siiyo dhinaca dalka jarmalka ayaan eegayaa cali macalin soo dhowow n bal aragti iyo su-aal waxaad qabtid nala wadaag su-aal baan qabaa horta aniga ee aragtaha ii dambeyso ee su-aashaydana waxay tahay wasiirkan u qabaa ee wasiir markii saddexaad ayay doorashada dib u dhacday ee waxaadna sheegtay in ciidamadan aan aan wax kale loogu talagelin ay arrintaas amniga ay wax ka sugayaan sababahan isbiirsaday oo dib u dhaca ah ayadoo hadda xildhibaanadii ay joogaan musharaxiintii shahaadooyinkooda la siiyey wax maanta caqabad ahoo doorashada hortaagan aan la arkaynin ayaa waxaa muuqato faragelinta dowladda darteed inay dib ugu dhacayso doorashada marka ee, ciidankan culees saar musharaxiin qaar culees lagu saarayo qaarna lagu soo dhaweynayo ayaan u aragnaa annaga marka arrintaas maxaad nooga shaafin kartaa in aysan ciidamadaas ahayn maxaa la yidhaahdaa ciidamo musharaxiin qaar dhibaato ku keeni kara oo amni dartiis ay tahay cali macalin waa ku mahad celinaya adoo germany joogo inaad eh, fogaal eh, ka tahay xaaladda dalka ka jirto Eh, waxaan rabaa cali macalin Cali dhowaan macalin ayuu wuxuu- wadanka ka tegay soomaaliya hadda dhow ayuu ka tegay weli raadkiisaa kusii muuqda siyaasadda wuu la socdaa u aqaanaa cali waa ninaan saaxiibanahay oon aad u aqaano xilligu baydhabo joogana waan ogahay xilligu naga tagana aad baan u aqaanaa oo ninaan saaxiibanahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo aragtidiisa waxaan rabaa haddaan su-aashii saaxiibkay cali aan si toosa u abaaro waxa weeye horta waxa dadka soomaaliyeed waxaa la rabaa cidda wax dooranayso inay ciidan tahay iyo inay xildhibaano tahay inay kala saaraan waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed soomaaliya inaan u sheego waxa uu wax dooranayo ee codka laga rabo dadka koonfur galbeedna ay ka sugayaan inay madaxweyne barakaysan u keenaan ummadda soomaaliyeed oo kalena ay ka sugayaan in madaxweyne ay usoo doortaan waa xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya ciidamada soomaaliyeed qeybahooda kala duwan kuwa koonfur galbeed iyo kuwa qaranka soomaaliyeed kuwa magaalada baydhabo ku sugan iyo kuwa hadda koonfur galbeed ay ka dalbatay si ay u caawiyaan ee magaalada baydhabo yimid intuba shaqadoodu waxay tahay inay amniga magaalada baydhabo oo wanaagsan si aysan dhibaata u gaarin ay u wada ilaaliyaan dhammaantoodba kuwii horey u joogay ee ciidamada qaranka ahaa iyo kuwa yimid intuba wax ma dooranayaan waxaan rabaa inaan dadkeena u ballan qaadon una sheego xogogaalnimadayda waxa uu wax dooranayo waa xildhibaanadaas musharaxiinta lixda xubnooda oo shahaadooyinka qaatana cidda ay codka ka rabaan ma aha ciidanka qaranka soomaaliyeed waa xildhibaanadaas marka waxaan caddaynaya inaanay wax dhibaato ah ku keenaynin ciidan baa jooga magaaladan kuwa joogo iyo kuwa imanaya oo magaaladan jooga intuba ay amnigaas keliya ay shacabkaas kala shaqeynayaan zahray cali macalin ma ku anfacda suu kugu jawaabo wasiirka waay waay anfacday balse arrinta oo dib u dhac maxaa keenay iyo ciidamadan maxaa isku soo beegay dib u dhacse muxuu yahay sababta markii saddexaad ayadoon xildhibaan maqanayn ayadoo maxaa la yidhaahdaa musharaxiintii ay dhan yihiin ayadoo ay guddigii doorashada ay diyaar yihiin in marka ay doorashadii mar saddexaad ay dib u dhacdo sababtaas wasiirka muxuu nooga shaafin karaa hoggaannimadiisa si kooban baan rabaa inaan oga jawaabo caliyow adduunyada doorasho dib u dhacday magaalada baydhabo keliya ma ahe doorashadii labada kun iyo lix iyo tobanki soomaaliya guud ahaanba ka dhacaysay xilligay u madlaneed iyo xilligay dhacda waan wada ognahay waxa uu wax dooranayo waa xildhibaano guddi baa loo saaray guddiga qabanqaabada ama guddiga doorashooyinka qabanqaabada koonfur galbeed soomaaliya la yidhi iyagaasaan u daynaynaa wax dhibaataa ama breshara oo lagu hayo guddidaas oo iyaguna ay caalamka iyo soomaalida u sheegeen ma laha waxaan se rajaynaynaa waa doorashadii koowaad oo xildhibaano reer koonfur galbeed soomaaliya ay madaxweynaha deegaankan xukumaya ay soo doortaan waa la kufayaa waa la dhacaya waxaan saqirayaa ilahay idinka inay doorasha ka dhacayso madaxweyne barakaysan oo soo bixi doono waayahay cabdisitaar ayaan u gudbayaa dhinaca magaalada nairobi cabdisitaar soo dhowow horta marka ugu horeyso waaska saaxiibkay waa salaamaya marka xigta doorashada waktigeeda maaragtay la bedelay oo toban iyo sagaalka bishan laga dhigay marka laga reebo maadaama uu maaragtay wasiir keliya uusan ahayn oo uu ka tirsan yahay golaha wakiilada koonfur galbeed codka shacabka iyo codsaga maanta aan aan aan maqlaynay oo soo dhacaya oo ahaa in ciidamada magaalada baydhabo la keenay laga elsho ay ugu horeeyeen ururada haweenka ee koonfur galbeed soomaaliya oo maanta magaalada baydhabo ay shir jaraayid ku qabteen shalana xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya ee kasoo jeeda koonfur galbeed oo ku nool maaragtay goobjoog ka ah eeee doorashada koonfur galbeed jooga magaalada baydhabo ay intay shir jaraayid qabteen oo guddoomiyihii hore ee baarlamanka aadan midoobe uu ugu horeeyo ay dhaheen ciidamadan ha la celsho codsiga shacabka maadaama wasiirku uu yahay waata soo koob waa yahay marka codsiga shacabka ma maqlaysaan diyaar ma u yihiin inay ka jawaabaan oo waay maxaad ku jawaabaysaa wasiir cabdisataar waa u mahad celinayaa walaalkay oo nairobi naga soo wacay oo hadaladiisana ay ahaayeen guud ahaanba ciidamadan baydhabo la keenay shacabka codsigiisa ma ka jawaabaysaan waxaan rabaa haddaan u ogol lahay in walaalaha iyaga afrikaanku ay nagala shaqeeyaan gobol walbo iyo degmo walbo ay nagala shaqeeyaan in shabaab dalkan aan ka xurayna haddaan u ogolaanay sabab ciidan soomaaliyeed kuwa halkan jooga oo qaranka aana qaran inay ciidan qaran yihiin aan u qarayno kuwa kale ee qaran oo goobaha ammaan darrida laga soo sheega la geynayana aan ku odhanayno ciidan soomaaliyeed maaha iima muuqata marka ciidanka soomaaliyeed hadday baydhabo joogaan hadday xamar joogaan iyo hadday kismaayo iyo boosaaso joogaan waa ciidan soomaaliyeed meeshay amni xumi kasoo yeerto laga codsadana waa ay tegayaan ila ma aha ciidanka qaranka soomaaliyeed in la siyaasideeyo loona arko inaanay ahayn ciidan qaran soomaaliyeed mudane xildhibaan siidow soo dhowow maxaa jeclaan lahayd inaad intaas ku darto xildhibaan siidow aadan abaadir ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ee baarlamaanka sagaalaad wasiirka iyo adiga iyo saaxiibada qadka ku jira dhammaan waa bisalaamaya waad mahadsanta xildhibaan waxaan rabay wasiirka inaan weydiiyo xoogaa lagu yahay baydhabo ma aha doorashadii ugu horreysa oo ka dhacda laba kun afar iyo tobankii waxaa lasoo doortay oo baydhabo lagu doortay shariif xasan sheekh aadan oo hadda xilka ka digay oo muddadiisu sii dhammaatay xilligaasi iyo haddeer baydhabo labay kala tahay xilligaasu wax maamuloo horreeyey iyo wax ka jiray baydhabo ma jirin laba gruub ayaana is haystay saddex iyo lix la yidhaahdo intuna waa la iswadahaystay buuqdadii iyo balaayadii iyo dhibtii iyo shidadii ka jirtay baydhabo markhaatiyaa laga wada yahay sidaasoo ay tahay looma baahan hal askari inuu ka yimaado dowladda federaalka maanta oo afar sano dowlad ahayd oo ciidankeedii u dhisan yahay nidaamkeedii haysato oo isaga shalay isagoo waxba ma ahayna maanta wasiira joogo iyo in badan oo la mid ah baarlamaan u dhisan yahay sababta loo baahday in ciidan muqdisho laga keeno oo baydhabo la keeno waxaa loogu baahday waxaa laga sugayaa wasiirka waayahay siddeetan ku dhawaad oo xildhibaan federaal oo labada aqal ah siddeetankaas la doortay afar siddeetanaadoo kale oo musharaxiin ah oo waxweyday ayaa joogay waaye ergadii oo fawdada ahayd looga baahan waaye maanta oo baarlamaan jira oo sodwiska loo baahday in ciidan la keeno ujeeddo waa waaweyn baa laga leeyahay culaysaal baa laga wadaa ma aha hawl caadiya ma aha sukurid ma aha wax allaala wixii mashaakila ka yimaadana inta uu sheegaya oo dalbatay ciidankaas ayaa mas-uuliyaddeeda qaadaysa daaray waa mahadsan tahay walaalkay xildhibaan sidow oo baydhabo igula sugan waa salaamaya marka ugu horeyso marka labaad waxaan rabaa walaalahayga soo hadlayo oo dhanba waxay qirayaan in ciidan qaran soomaaliyeed ee magaalada baydhabo uu ku sugan yahay haddii ay ogol yihiin in ciidan military soomaaliyeed iyo bris soomaaliyeed oo qaran ah uu magaaladan ku sugan yahay awaamiirta amniga iyo kala qaadidooda iyo keeridooda inta badan hay-adaha amniga iskale waxaan rabaa dadka musharaxiinta iyo aragtida shacabka labaynu u kala qaadayna daray dadka musharaxiinta ah waa musharaxiin xildoon ah oo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya u tartamayo si ay xilkaas gaaraan wax allaalihi wixii in dadweyne iyo wax allaalihi wixii aragti wanaagsanah intaba way isku darayaan si ay kursigaas u gaaraan dadka shacabka ah iyana waxay isku khaldayaan ciidanka soomaaliyeed ee baydhabo joogo ee generaal ibraahim yolow oo hogaamiyo militariga soomaaliyeed ee qaybta lixdanaad iyo ciidanka boliiska soomaaliyeed ee baydhabo joogo ee generaal mahad uu hogaamiyo hadday u ogol yihiin inay ciidan qaran yihiin oo ay baydhabo joogaan oo ay cadowga la dagaalamayaan ay amniga sugayaan kan ciidanka soomaaliyeed oo wiilka soomaaliyeed ee muqdisho joogo inuu ciidan qaran yahay oo soomaaliya inay u ogolaadaan wey dadkuyana wax isku khaldin ciidanka soomaaliyeed generaal ibraahim wuxuu xukumaa goboladan shabeellada hoose bay iyo boqol koonfur galbeed taliska militariga soomaaliyeed u joogaa ciidanka generaal ibraahim baydhabana wuu ka tegayaa wuxuu tegayaa shabeellada hoose wuxuu tegayaa xamar wuxuu imaanayaa baydhabo ciidanka boliiska soomaaliyeed qaybta koonfur galbeed ee generaal mahad uu hogaamiyo shabeellada hoose marka iyo waxay tegayaan baraawe baydhabo haddana kusoo laabanaya dadkeenu haddaysan dowladnimada ayagu u hiilinin meelaha dowladnimada haddaanan hareer istaagin yaanan u bedelan ciidamada qaranka soomaaliya inay qabiil yihiin marka waxaan rabaa dadkeenu hadday ogol yihiin generaalada inta jooga ee qaranka soomaaliyeed waad inay mahadsantahay generaalo soomaaliyeed yihiin wiilasha soomaaliyeed oo kalena ha u ogolaadeen ciidan qaran soomaaliyeed inay yihiin adiga iyo martida waa idin salaamaya zahra magacaygu waa bilo tubay Een, waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo wasiirka su-aashaas oo ah sida aan la socno labada kun iyo afar iyo tobankii waxaa doorasho iyo dowlad laga sameeyey koonfur galbeed waxaa jirtay dowlad ku timid rabitaanka shacabka oo ay soo doorteen dadkii oo raalli laga wada ahaa waxaa meeshaasi ka dhacay afgembi ama juujuub rabitaanka shacabka lagu sameeyey haddana waxaa muuqata in wadadii iyo mid kasii daran lasii maraayo oo dadkii la afduubay oo Mhm.
rabitaankii shacabka la diiday marka wasiirka waxaan rabaa haddiiba meeshaasi mar walba laga dhisaayo waxaanan shacabka dan u ahayn shacabkana aan raalli ka ahayn yay rabaan inay xukumaan su-aal aad u fiican waa tahay maxaad ugu jawaabi lahayd wasiir dhegeystahaas daray waa su-aal aad u wanaagsan walaalkay eh, cabdulla tubey oo maraykanka nagala soo xiriiray waa u mahad celinaya waxaan rabaa haddii isagoo maraykanka joogo uu leeyahay waxa baydhaba ka dhacayo xogogaal baan u ahay anigana iyo ogolaado dowladaha uu sheegayay markii lasoo dhisayay dadka joogay xogogaalkana ka ah una shaqeeyay reer koonfur galbeed haddana taagan baan ahay waxaan rabaa rabitaanka shacabka marka la leeyahay iyo rabitaanka siyaasiyiinta aan kala saaro siyaasiyiintu markay kursi doon yihiin waxay dhufays ka dhigtaan sideedaba siyaasiyiinta soomaaliyeed shacabka isu soo hordhigaan iyagoo odhanaya rabitaanka shacabka ha lagu shaqeeyo markay kuraastay u socdaan fadhiistaanna shacabka iskalay dhufays ka dhiganayaan meelay oga tegayaan lama yaqaano marka rabitaanka shacabka waxa weeye reer koonfur galbeed shacabkooda waxay rabaan in dowladnimo ay helaan waa heleen afartii sano lasoo dhaafay madaxweyne sharif xasan baa wadankan madaxweyne ka ahaa aragtidii kala duwanaanshaha fikriga ahayd labada kun afar iyo tobanka wixii ka horreeyey jirtana reer koonfur galbeed way ka heshiiyeen dowlad bay dhisteen waxayna dareensiiyeen dadka reer koonfur galbeed inay wax samaysan karaan waxna isku qabsan karaan marka dambena ay talada wadaagi karaan midda hadda taagan way ka wanaagsan tahay tii hore waxa wax dooranayo waa xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya maaha shacab boqol afartan iyo sagaal xildhibaan baa daaray wax dooranayso iyagaasaa masiirka ummadda soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed gacantooda ku jira Waay.
halka ay wax dhigaan iyo cidda ay soo doortaan bay reer koonfur galbeed soomaaliya oo dhan ba ay u marxamayn doonaan xildhibaanadana doorkooda aan siino waayahay aad baad u mahadsantahay wasiir guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waa naga intaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono aniga iyo martida iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed intaasi ayaan idinkaga sii tegaynaa waxaana guud ahaan u mahad celinayaa ka qayb qaatayaasha iyo wasiirka barnaamijka igala qaybgala terio kulanti dambana nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed ayay ahayd iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha galab wanaagsan mar kale halkani waa washington idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadira iyo jamaal axmed cismaan markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsan tahay cabduqaadir samakaab kulan wanaagsan dhegeystayaal maanta waa axad kulamo xiiso badan ayaa horyaalada kala gedisan ee yurub ay markaa kooxuu isku arki doonaan halka kuwo kalena ay dhaceenba goordhow waxaa soo gebagaboomi doonta kulanka ay naadiga chelsea la yeelanayso naadiga ee kubadda cagta ee fulham waxaana kulankaasi uu ka tirsan horyaalka dalkaasi ingiriiska hadda sagaashan iyo saddex daqiiqa ayay sii maraysaa oo laba gool iyo waxba waxaa ku hogaaminaysaa kooxda kubadda cagta ee chelsea waxaana labada gool u dhaliyay ciyaaryahanada bedro rodriguez oo daqiiqadii afraad goolka ku furay kadib caawimaad qurux badan uu ka helay ciyaaryahanka ngolo kante waxaase daqiiqadii labaiyosdeetanaad goolka kale ee labaad u dhaliyey ciyaaryahan ruben loftus chiik oo ciyaarta laba gool waxba ka dhigaya ciyaartan way soo gabagabowday kulmo kale ayaa dhici doona cabduqaadir maxamed mursale ayaa samakaab ayaa ilaa falanqaynaya kulmadan cabduqaadir bal ka waran kulankan chelsea iyo fulham waxa uu guushan naadiga chelsea uga dhigan yahay kadib guuldaradii toddobaadkii hore ee naadiga chelsea aad baa u mahadsan tahay eh, jamaal eh, chelsea way soo durugtay maadaama liverpool aysan weli ciyaarin waxay u muuqataa inay soo tiigsatay eh, dabcan booska labaad si ku meel gaara ayay ahaan doontaa waa booska saddexaad booska saddexaad aan idhaahdee Eh, waxaa kaloo markaasi ay jelsea siinaysaa eh, soo laabasho wanaagsan maadaama toddobaadkii hore guuldaro xoogan ay soo gaartay oo ay tottenham kusoo tumatay tottenham oo iyadana ah, maanta la ciyaari doonta arsenal laakiin guul muhiima ayay gaartay waayahay tottenham weliba sidaa sheegtay goordhow ayay soo geli doontaa kulankaasi eh, daqiiqad hal saac adiga waxay soo geli doontaa hadduu ilaaha yidhaahdo shan iyo toban daqiiqa kadib kulamada kale ee dhici doona waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta ee liverpool ayaa iyadoona la dheeli doontaa naadiga everton oo iyagu kulankaasi ka waran kulanka derbiga isaga Eh, waxaa la dhahaa kulankan merseyside derby ayaa la yidhahdaa Eh, everton iyo liverpool marka ay wada ciyaarayaan eh, everton uma muuqato markaas kulankaas koox yar sababtoo ah inta badan waa ciyaar aad u adag taageerayaasha ayaa aad u kala goolaaftama eh, waxaana ka dhexeeya xifiltan weyn marka maadaama merseyside derby ay tahay eh, liverpool natiijo kasta ayay ka heli kartaa waa laga Waa badin tahay.
karaa ama barbare ayay geli kartaa ama iyada ayaa badin karta xitaa aad baad umahadsan tahay eh, dhegaystayaal waana ka xunnahay inaan xubintaas ciyaaraha idiin soo wadi do- wadi kari weynay ha yeeshee eh, waxaa khadka telefoonka hadda muqdisho ku jira wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle oo sida aynu wararku ku helayno qarax goordhow ka dhacay magaalada muqdisho cabduqaadir haddaad maqlayso bal sidee wax u dhiceen
waa mahadsan tahay Eh, qarax lagu faray gaari ayaa goor dhaweyd ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan eh, meel ku dhow eh, eh, saalada sayidka eh, kontarool weyn oo lagu baaro gaadiidka intaan la gaarin eh, wadadan makaal mukarama qaraxa waxaa lagu haray eh, gaari kuwa raaxada kaarisa loo yaqaan waxaa watay eh, hal qof eh, guud ahaanna eh, qofka waxaa aada u saameeyey qaraxii oo waa uu geeriyooday jirkiisa inta badanna waa uu go-ay oo oo jirkiisu maaragtay eh, waxaa gaaro dhaawac weyn halkaa ayuuna ku naf baxay Marka- weli gaariga ayuu meeskiisa qaybo kamida uu saaran yahay halka xubno go-ay jirkiisa kamida hadda dhulka ay yaalaan Eh, gaarigana wuxuu ahaa maaragtay kuwa raaxada kaaribta Ma la yaqaanaa qofka wuxuu ahaa?
ciidamada amniga cabduqaadir marka ma la garanayaa qofka eh, gaariga gaariga ku jiray ee ku qarxay ee miinada loogu xiray wuxuu ahaa ma la- ma la garanayaa
Eh, marxuumka geeriyooday eh, caruurtiisa iyo ehelkiisa ayaa hadda goobta soo gaaray Eh, wiil ii sheeg inuu aabihiis yahay oo ay ka muuqato murugo badan oo ay adag tahay inuu la hadlo Eh, fiyooda ay ku adkaato aan hadli karin ayaa inoo xaqiijiyey inuu aabihii yahay waxaana la ii sheegay inuu yahay eh, qof ka shaqeynaya mid kamida wasaaradaha dowladda soomaaliya gaar ahaana wasaaradda boostada isgaarsiinta ayaa la ii sheegay inuu kamid ahaa eh, mas-uuliyiinteeda uu agaasin waaxeed ahaa inkastoo eheladu murugo badan ay ka muuqato wiilashu ay hadli laayihiin Waa haddana tahay.
warar eh, hordhaca oo laga soo xigtay ehelada waxay sheegeen inuu uu ka shaqeynayay eh, wasaaradda boostada Eh, marxuumkan geeriyooda uu ahaa maaragtay mid kamida shaqaalaha dowladda marka hadda xaaladdu waa sidee eh, markaad fiirisid eh, ciidanka haddii ay jiraan oo ama saraakiil amniga kusa eh, khusayso oo arrintani ka hadlay iyo sawir guud haddaad ka bixisid eh, howlgallo haddii ay jiraan
halkan waxaa jooga dhammaan saraakiisha hay-adaha amniga intooda badan waxaa soo gaaray ciidanka booliska soomaaliya taliyaasha saldhiga degmada wadadan ee qusaysa ayaa halkan jooga oo aan ku arkay uu kamid yahay taliyaha saldhiga degmada waaberi sidoo kale waxaa jooga saraakiil ciida dhammaantoodna waxay hubinayeen xaaladda waxa meesha ka dhacay marka ciidamada amniga iyo iyo guud ahaan goobta halka waxay hadda xaqiijinayaan bal sida ku dhacaan iyo gaariga xaaladiisa hadda waxaa laga bixinayaa gaariga meydka Waaya.
qofka dhaawac xoogan uu gaaray ee marfuumka noqday oo hadda kooxda gurmadka degdega ee, aan arkayo inay hadda bixinayaan ee, ururka bisha codka soomaaliyeed oo goobta soo gaartay ayaa hadda meydka ka qaadaya meesha marka eh, khasaaraha meesha ka dhashay ee qaraxaasi sidaan warkaagii ka fahmay hal qof ayaa eh, ku dhintay weerarka soo maa oo aan jirin cid kale wax ku noqotay Eh, halkaas qofaa ku dhintay gaariga watay oo eh, qarafaysa waxaa la ii sheegay in qof eh, dadka ku xamaasha mootabakaasha dhaawac uu soo gaaro goobta laga qaaday Eh, gaariga intuu qarxayna waxaa muuqata in uu cabaar jiitamayo oo meesha shilku ku dhacay ilaa iyo hadda meeshuu yaallo ay u dhexayday oo bajaaj uu ku dhacay kadibna dhaawac uu ka dhashay waxaa la ii sheegay in loo qaado goobaha caafimaad goobtaasi dhaawac laakiin khasaaraha dhimashadu waa halka qof oo gaariga watay aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu kaasi ahaa oo eh, inala socodsiinayey weerarkaasi sidaad maqlayseen goordhow magaalada muqdisho ka dhacay dhegeystayaal waxyaabaha kusoo kordha waan idiin soo gudbin doonaa idaacadeheena soo socda iyo website-keenna ayaad kaga bogan doontaan markan cabdiqaadir maxaa inoo xigaa ee kaalmihii suugaanta cabdowqoor ayaanu idinku soo dhoweynaynaa markan
ayo wanaagsan wehelsi ayo wanaagsan wehelsi ayo wanaagsan wehelsi ayo wanaagsan wehelsi axay way walaalaya
dhaayahaygaan kaa jeclahay cabdow xamar qoor ayuu ahaa fanaankaasi heestaasi ayaa u dambaysay idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayey aniga jamaal iyo bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna kale waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Wanaagsan